murankan dhanka diinta ah ayaa ka dhashay hadal ku jiray khudbad uu dhowaan dalka jarmalka ka jeediyey siyaasiga soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qaar ka mid ah culimmada soomaalida ayaa arrintan ku tilmaamay gaf uu siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame u geystay xadiis saxiix ah oo ka sugnaaday nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqote culimo kale oo uu ku jiro xasan daahir awees oo hadda u xiran dowladda balse khadka facebook muuqaal uu soo duubay soo dhigay iyo qaar taageersan ururka al-shabaab ayaa hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ku tilmaamay mid uu diinta islaamka uga baxay haddii uusan ka laaban hase yeeshee siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo magaalada nairobi khamiistii shalay kula hadlay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa sheegay in uusan beeninin wax xadiis ah xadiisaad inkirto uu leeyahay xadiisna ma inkirin xadiiska fasirkiisana waa laisku qabsan karaa waxaan laisku haysana waa fasirkiisa oo laleeyahay haweenku diintooda iyo waxaa nuqsaana iyo caqligooda xadiiska ma aanan inkirin maanta shirkigii jareedan ku caddeeyey sunada nabiga saxiixa waan aaminsanahay masdarka labada shareecada inay tahan aaminsanahay laakiin waxaa laisku haysta waa fasirka anigu waxaan diidanahay iyadoo xadiiskaas si qalada loo fasirayo haweenka in lagu afjigo xuquuqda siyaasiga ah loo diido kaalintooda ay kuleeyihin bulshada hoos loo dhigo oo laga dhiga dad liito ka hooseeya dadka kale fasiraadaasaan diidanahay nabigeena suubana ulama jeedin arrintaas khadiija la taliyiisa ahayd umu salama ahayd wixii badbaadiyey sulxu xudaybiya dhibaatadii ka timid marka haweenka soomaali taariikhay leeyihin magacay leeyihin isaga oo ka jawaabayay hadalkii sheekh xasan daahir aweys facebook u mariyey ayuu cabdiraxmaan cabdishakuur ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay iyada soo abaabushay oo ay soo adeegsatay xasan daahir aweys oo hadda ku xiran magaalada muqdisho ninka shalay fadwada bixiyey ee aniga dhiiggayga baneeyey ee salmaan rushdi ugu tilmaamay ee in lay dilo sheegay gacan dowladda ku jira hay-adda nabadgudda ilaalisa qalabka oo loo geynayay waxa gurigiis ka baxaya ayaa kontaroola marka taas waa midda guud ee caamka ah laakiin annaga xogta aan hayno oon ku helnay annaga dariiqadeenna waa in shalay meesha loo tegey raggaan aqaano oo ay ku ahaayeen kulug lahaayeen oo hay-adda nabadsugidda ay soo abaabushay intaas keliya maahane waad la socotaa qadar dowlad taageerayaasheeda waa la yaqaanaa inay baraha bulshada ee dowlad taageerayaasheeda ay leeyihiinna masajkaas ama fariintaas ilaa shalay la wareejinayay oo dowladda ay tahay wax sponsor gareeyey arrintaas argixisada ah intaasi kadib ayaan la xiriirnay dowladda soomaaliya si ay uga jawaabto eedda siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ahna guddoomiyaha xisbiga wadajir hase yeeshee weli nooma suuro gelin inaan helno mas-uuliyiinta dowladda laakiin marka aan helno waan idinsoo gudbin doonaa falcelinta dowladda haddaba xadiidka ay culimmada sheegeen in uu ku xadgudbay cabdiraxmaan cabdishakuur go-aanada labada dhinac iyo mowqifka diinta islaamka ee ka qaybgalka siyaasadda dumarka ayaan weydiiyey dhaktar sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo shahaadada b h d ka haysta arrimaha diinta islaamka islamarkaana ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada seattle ee dalkan maraykanka wuxuu marka hore ku bilaabayaa sugnaanshaha xadiidka hadalhayntiisu ay hadda socoto nurow xadiiska ama dee arrintan bulshada iyo miidiyaha maalmahan aadka loo hadalhayo runtii waan arkay aniguna dhinacayga waa arkay waxaa kaloon arkay qoraal uu walaal cabdiraxmaan cabdishakuur uu bartiisa facebooka soo dhigay waxaa kaloon arkay hadal aan malaynu maantii ama xalayii ahaayo isna uu arrintii uga uga hadlayo mar labaad intaasoo dhan marka la isku daro xadiisku waa xadiis imaamu bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiiska hadda hadalhayntiisu ay jirto marka haddii la yidhahdo imaamu bukhaari iyo muslim baa wariyay dadka muslimiinta waxay ijmaac ku yihiin intaa wax ka dambeeya inaynan loo sii gelin oo sixadiisi iyo ma ansaxa iyo fulaan aan waxba laga raadin bukhaari iyo muslim waa asaxu kitaabayni bacda kitaab illaahi wax ubaarana kuma jiro wax doodana kama taagna xadiiskuna wuxuu lahaa munaasabad uu rasuulku ku yidhi baa jirtay sala allahu caleyh waalihi wasalam maalin ciida bay ahayd dadkana waxaa u ahay rasuulka caado markuu khudbada jeediyo inuu ummadda wacdiyo dadkana mar walba wixii u haboon baa loogala hadli jiray wuxuuna ka hadlay rasuulku sadaqada sala allahu calayhi waalihi wasalam sadaqaduna waxaa la ogyahay inay damiso naaru jahanam waxyaabaha lagu damiyo iyo kuleylka naartu jahanama sadaqadaa kamida siduu rasuulku sheegay sala allahu caleyh wasalam mawqifkaa isaga ah buu dadka ku wacdinaya ugana faa'iidaysanayay waxaan arkaya dad dhahaya oo falcelinta kamid ahaa ee maalin ciida suuragal maa inuu raoo dadku faraxsan yihiin inuu dadka naar kala hadlo suuragal maa waa faham aada iyo aada runtii uu la yaablo weyin sidaas oo kale dadka qaar yidhaahdaan rasuulku mawqifkuu ka faa'iidaysan jiray meesha markaa la taagan yahay wax munaasabka oo dadka u sheegi jiray waxaa jira maalin uu arkay rasuulku haweeney ilmaheedii ka dhumay markii dagaaladu ay socdeen iyadii ilmaheedii kala dhumeen kadibna uu yidhi arkay marbka ilmo yar aragtaba beerka ku dhajinaysa kadibna wuxuu yidhi ma u malaynaysaan hadday arki lahayd haweenaydan ilmaheeda inay naar ku tuuri lahayd maya baa la yidhi kadibna wuxuu yihi ilaahay sidaas oo kale idinkana ma jeclo inaad naar gashaan marka mowqifku uga faa'iidaysanayay marka arrintaas walaalkay cabdiraxmaanna runtii waan dhegaystay kilibyadiisa oo dhan iyo arrintan wuxuu uga yidhi waxaa iisoo bixi lahayd inaan idhaahdo horta in walaalkii aan salaan hawada u mariyo runtii salaamtu waxay furtaa qalbiga qofkana way furtaa waxaanan odhan lahaa alrujuucu ila alxaqi fadiila yani in xaqa loo laabto si degan waa fadli ee sharaf wey liidid ma ah doctor nacam doctor axmed nuur waa mahadsan tahay garaal ahow inaan kaa kala jiro Dhib ma- bal dhib ma.
waa waa usoo laaban doonaa taas laakiin een, siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur een, hadal hadaladii uu ka yiri maaragta een, xadiiska la isku qabqabsaday qoraal ahaan iyo muuqaal ahaan iyo cod ahaanba waxa uu leeyahay xadiis gaar ah ma soo qaadan een, culimadana waxa ay leeyihiin maya ee wuxuu soo qaatay xadiiskii marka bal adigu aragtidaada sidee kula tahay Eh, waxaan eh, u arkaa dee cabdiraxmaan horta xadiis muusan akrinin oo intuu bilaabay ma dhammaynin laakiin siyaaq wax la yidhaha siyaaq waxaa weeyaan goobta lagu yidhaahdo iyo qaabka hadalku isagu xidhan yahay ayaa arrinta keenaya qaabku isagu xidhayna markaad tidhaahdo eh, wadaadaha jeebka kala soo baxaya axaadiis faalisa ah oo dhahaya haweenku inay yihiin naaqisaatu caqlin wa diin xadiisna uu jiro dhahaya naaqisaatu caqlin wa diin oo naftiisa uu jiro xadiis saxiixa yahay Eh, jeebna aan lagala soo bixina de xadiiska uu saxiix yahay hadalka aad ka hadlina uu sidaa yahay qaabka iyo siyaaqa iyo qaabka hawshu isagu xidhnayd baa keenay nuurow inay dadku dee sidaa u arkaan oo loo fahmo marka haddii loo fahmay maxaa habboon ama eh, hadalkii uu qaabkaa noqday maxaa habboon in la yidhaahdo baa muhima Eh, waxaa kaloo ku dooday in uusan kasoo horjeedin axaadiista nebiga sal alla ly wasalam iyo diinta en axaadiistuna ay tahay masderka labaad ama isha labaad ee maaragtay shareecada Eh, laakiin wuxuu yidhi sida loo fasiray isxaarka marka bal ka waran en xagga dumarka xuquuqda dumarka muslimka ah ee ay u leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda maxay diinta ka qabtaa xuquuqda dumarka ilaahay subxaana watacaala uu siiya xaqiiqatan marka la fiiriyo eh, laa yuujad fi hada alcown yacni lama helaayo ama ka hor ama haddaba eh, diin ama eh, nidaam haweenka u ixtiraamay sida diinta islaamka ay u ixtiraamtay makaanada iyo booska ay dejisay ee diin dejisayna runtii lama arki karo ee waxaana daliilkuugu ah wadamadan aan xitaa adduunka aan ku noolahay dumarka iyo dhibaatada haysata iyo markii mas-uuliyadooda dhan iyaga la saaro la yidhaahdo guri adaa mas-uulka baabuur adaa mas-uulka nolol adaa mas-uulka ee qofkii waxaad arkaysaa isaga oo xitaa rafaadsan oo xanuunsan buu shaqaynaya laakiin islaamku haweenka xitaa mas-uuliyadooda mar walba meel baaba xitaa loo saaray iyadoo shaqaysan karta iyadoo xoolo yeelan karta iyadoo wax qabsan kartaba haddana mas-uul loo sii saaray in eh, lagala xisaabtamo rag ama aabaheed baa lagala xisaabtamay ama ninkeeda markay nin ku wareegto marka eh, allah subxaana watacaala dumarka islaamka wuxuu ka dhigay masuunaad yacni dad la ilaaliyo oo la dhowro oo waxa ugu fiican iyo meesha u fiican la dejiyo weeyaan ama mas-uuliyaadka iyo siyaasad ahaan markii la yidhaahdo dumarku wax ay qaban karaan oo ay leeyihiin oo ay xaq u leeyihiinna waa la xusay ee meela raggu ay ku habboon yihiin oo marka la yidhaahdo yacni rujuuladooda iyo go-aan qaadashadooda ay iyagu leeyihiinna way jirtaa marka inaan laga buunbuuninin oon laga badinin ayaa habboon marka bal inkastoo aan la socono haddana aad ka hadashay in arrintani ay qabsatay baraha bulshada iyo maaragtay ra'yul caamka guud ee soomaalida Eh, maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaa runtii eh, markii buuq hadduu dhaco waxaa habboon horta fitan iyo lama kiciyo Eh, rasuulkuna uu ka hadlay wuxuu uhi fitantu way hurudaayayaan la kicinin lacnad baana xitaa qofkii kiciya lagu sheegay marka anigu waxaan odhan lahaa oon runtii si aad iyo aad weliba u degan aan u dhihi lahaa walaalkii cabdiraxmaan cabdirashakuur markii uu qofka caqligiisu saliimka yahay diinta wax ka yaqaanaya hadalladaadi iyo qoraalkaagiiba arko ilaa hadda war muqnica oo ku filan ka heli maayo sidaas daraaddeed laakiin in la geliyana ma aha falsafad in la geliyana ma aha warwareeg in la geliyana ma aha walaalkay waxaa ku filan keliya inuu yidhaahdo sidaan u arko hadalkaygii wuxuu ahaa markuu isku arko inuusan hadal wanaagsan dee qaabka u ahayn hadalkaygii wuxuu ahaa hadal jaf ah allana waxaan weydiisanayaa cafi una toobad keeno ummadda soomaaliyeed oo mashaacirtooda runtii iyo dareenkoodii jaraaxadu soo gaadhay iyo dhaawacu soo gaadhayna in iyadana raaligelin buuxa uu siiyo marka taas walaalkii waa usoo jeedin lahaa runtiina waa rujuuc ila alxaqina fadiila weeye nusqaan ma ah ummad unbu wanaagna waa ku helayaa ilaahay agtiisa iyo ummadiisa agteedaba marka intaasaan usoo jeedin lahaa insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa doctor sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo shahaadada b h d-ga ka haysta arrimaha diinta islaamka islamarkaana ah imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada siyaatal ee dalkan maraykanka